halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka e v o a somaly com
dhegeystayaal haddii eebaha awoodda idmo waxaad dhegeysan doontaan idaacaddeena duhurnimo oo ah saddexda bisha juun sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkula diyaara cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo axada waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaad weliba hadahayo kale aad dhegeysan jirteen ee hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada gaalkacyo
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan haddii eebaha awoodda laidmo qeybo ka mid ah heesaha aan maanta idiin hayno oo aan idinku talagalnay oo ka mid ah qasiidooyinka bisha ramadaan aan ugu talagalnay
hase ahaatee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan ku bilownay xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mats ayaa sheegay in cunuqabataynta caalamiga ah ee saaran kuuriyada waqooyi la qaadi doono oo keliya marka xukuumadda pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkeeda nukliyeerka waanu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku wajahan kuuriyada waqooyi ayuu yidhi mats isagoo axaddan maanta ah soo gabagabaynayey booqasho uu ku tegay singabore mats ayaa isagaoo ka dhinac hadlayey ragga ay isku darajada yihiin kuuriyada koofureed iyo jabaan waxa uu isku dayey in uu soo celiyo rajada laga qabo wadahadalada socda ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi kumanaan reer urduna ayaa isugu soo baxay mudaharaad lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee dowladda dalkaasi looga soo horjeesto dadkan ayaa ka mudaharaadaya tillaabooyin dhanka dhaqaalaha ah oo ay dowladdu dhowaan qaaday tillaabooyinka ay dowladda qaaday ee reer urdun ay salugsan yihiin waxaa ka mid ah canshuur kordhin iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay ciidamada mudaharaadyada ka hortaga ayaa u isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u joojiyaan mudaharaadkan oo ku sii siqayay xarunta ra-iisul wasaaraha dalkaasi dadka mudaharaadaya ayaa ku dhawaaqayay dowladdan in ay dhacdo ayaan rabnaa dhegeystayaal waxaa
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaannu idinka raaligelineynaa ciladii farsame eena qabsatay idaacadda markii aannu bilaabaynay haatanna barnaamijka dhallinyarada maanta ayaannu halkiis idinkaga sii anbaqaadeynaa qaybaha ka harsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan magaalada gaalkacyo uu noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona hadduu eebaydma barnaamijka toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa sameeyey hal abuur ganacsi oo aan magaalada hore uga jirin haddaba dhallinyaradaasi ayaa v o e-da waxay uga waramayaan hal abuurkan ganacsi halka ay kala yimaadeen iyo nuuca hal abuur ee ay kusoo kordhiyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa barnaamijka igala qeybgeli doona hadduu eeba idma dhallinyaradii hal abuurka ganacsi kusoo kordhisay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay ka mid yihiin xuseen cali salaad iyo mubaarak cilmi diini labaduba waa dhallinyaradii hal abuurka ganacsi ka hirgelisay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka v o e da ee dhallinyarada aan ku horumaraa xuseen cali salaad waxaad ka mid tahay dhallinyarada magaalada gaalkacyo nooca hal abuurkan ganacsi ee aada soo kordhiseen bal adigoo bulshada sharaxaad buuxda ka siinaya asalaamu calaykum marka hore waa mahadsantaha cabdiwaaxid barnaamijkan maanta macnaha maxaa aad waraysiga nagula yeelatay haddii aan u gudbo qodobka haddii su-aasha ay weydiisay barnaamijkan horta waa barnaamij macnaha in muddaa aan soo dhandharinaynay oo macnaha baahida deegaanka macnaha u qabo awgiis baa horta keentay in barnaamijkan aan maxaa hirgelino oo macnaha si dhowr jeer baa waxaan tagnay suuqa kawaanka annagoo markaas dhandheenayno magaalada baahida u baahan tahay ama meesha dhaqdhaqaaqa markaas ilaha dhaqaal ilaha macnaha macquulka ka maqan deegaanka oo ay u baahan yihiin marka suuqa kawaanka waxaan aragnay oo nadaafadiisa iyo macnaha aada u liidato iyo macnaha maxaa xagga caafimaad markaa fiirisid marka waxaan u dhalatay sida magaalooyinka hadda soomaaliya ku yaallo suuqan oo kale macnaha laga furay ama ka furan oo macnaha awl laga shaqayn jiray in suuqan aan hirgelino oo markaas dee nadaafadiisa iyo adeegiisa iyo wax walba ay u dhammaystiran yihiin iyo xagga caafimaad markaasaan macnaha fikirkaas macnaha nagu dhalatay inaan sameyno ilaahay ayaan ilaahay macnaha muxuu ahaa ilaahay markiisana waa waa noo fudaaday aad baa mahadsan tahay xuseen ee mubaarak waxaad ka mid tahay dhallinyaradii hal abuurkan ganacsiga ee ee horey aan uga jirin magaalada gaalkacyo soo hirgeliyey bal hal abuurkan maskaxdii uu ka soo maxday iyo ka dhalinyaro ahaan ciddii idintaa kulaysay ee barnaamijkan taabigelintiisa gacan idinka siisay
cabdiwaaxid maasha allah kusoo dhawow barnaamijkan suuqa la yiraahdo maasha allah market adigoo ah cabdiwaaxid macalin isaaq barnaamijkan marketka ah waxaa taabageliyey shirkadda la yiraahdo ee mudug vision and training company suuqanna waxaa la yirahdaa magaca loo bixiyey maasha allah market mudug vision and training company waxay ka shaqeysaa xarumaha badan ay leedahay baranjiyo oo baranjiga ugu weyn uu yahay gaalkacyo labada gidib waankuwaan ku leenahay xarumo waxaan ku leenahay xarumo ganacsi ka sameysanaynaa boosaaso waxaan ka sameysanaynaa hobyo waxaan ka sameysanaynaa dhuusamareeb arrinkan wuxuu saacidayaa hal abuurka dhalinyarada ee ku nool gobolka mudug iyo gobolada kale dalka wuxuu saacidayaa isku socodka ganacsiga wuxuu fududeynayaa hal abuurka dhalinyarada shaqa abuurka dhalinyarada baagamuddada ah yareynta tahriibka saboolnimada waxsoo saarka dalaga dhulka sida waxsoo saarka beeraha waxsoo saarka kalluunka waxsoo saarka xoolaha intaba dhiirigelin waxay usameyneysaa intaas wadada inay ka shaqeystaan ay unoqoto shaqa abuur sida isku socodka ganacsiga gobolada taasoo ka qeyb qaadanaysa nabadgelyada taasoo ka qeyb qaadanaysa inuu ganacsiga kor u kordho taasoo ka qeyb qaadanayso inay dhalinyarada ku dhiiradaan ganacsiya kuwan oo kaleeta la mid ah marka waxaana nagu saaciiday ganacsigan inaan hirgelino taabagelintiisa iska lahaa abshirdiine cawaale haddana anagoo ka dhalinyaro ahaana waxaan ka shaqeynaa goboladaas oo dhan inaan horumarino dhinac walba ee ahaato ganacsiga weliba waxyaabaha domestic productionka la yirahdo wadanka waxsoo saarkiisa ama ku kor u kordho waxaa lagu garan karaa waxsoo saarka wadanka iyo waxa lasoo dhoofiyay inay tayo badan yihiin waxsoo saarka wadanka taasoo ka qayb qaadanayso caafimaadka taasoo ka qayb qaadanayso dhan walba oo ay ka mid tahay dowladnimada iyo shacabkaba inay ka wada faa-iideystaan xagga canshuuraadka ay ka hesho dowladda hoose ay ka hesho nadaafadda ay ka helaan qolada korontada ay ka helaan qolooyinka kaleeto oo biyaha meel alaaliyo meeshii la furo waxaa ka heli karta dhalinyaro tiro badan in ay ku dhiiradaan kana helaan shaqo abuur wanaagsan oo weliba ay ka heli karaan waxyaabahooda daily consumptionka ah
mubaarag aad baa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad bal sharaxaad guud naga siisid hal abuurkan ganacsiga si bulshadu way ogaato waxa aad soo kordhiseen ee gaalkacya lagu soo kordhiyey ee ku cusub maxay ahaayeen ganacsigan hadda waxaa laga heli karaa xaruntan aan furnay ee maasha allah market in ay dadka ay ka helaan kalluunkiio fresha in ay ka helaan hilibka ariga inay ka helaan hilibka geela inay ka helaan qudaartii iyadoo dhammaystiran oo wan hal meel ah oo hal meel ay ka wada adeegan karaan weliba xitaa ay u dheertahay dhanka nadaafadda faayadhoorka tayada intaba waxaan kusoo kordhinay inaan ka sameyno xarumo gobolka mudug xuseen waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yay tahay cidda idiin kontaroosha marka ugu horeysa xoolahan lasoo qalaya ee halkan la idiin keenay hilibkan dadka aad ka gadaysaan maadaama aada horey u tilmaantay in caafimaadka iyo tayadu ay wanaagsan tahay okay maadsantaha cabdiwaaxid waa su-aal fiican horta waxaa noo kontaroolo marka hore aan kasii baaraandegnay in maadaama aan caafimaadka hadda hore u sheegnay oo aan jecelnahay dadka bulshadana in caafimaadkooda semberi oo muxuu ah meel fiican gaaro ama la ilaaliyo si danta guud macnaha waa danta guud in caafimaadkooda la ilaaliyo waxaan sameynay dad macnaha ku shaqo leh oo macnaha ku takhasus ku leh xagga caafimaadka xoolaha oo macnaha aqoonteeda soo bartay baa nala shaqeeya oo ka mid ah hadda goobjoog noolama ahan balse dadkaasaa nala shaqeeyo ayaa caafimaadkooda kontroola si loo ogaado markaa neefkii xanuunsan ama neefkii markaas maxaa ahaa caafimaad qabo oo bulshada macnaha la dhex geen karo
waxaa ii muuqday in tallaagada hilibka lagu kaydiyo oo waaweyn ay meesha yaaleen hilibkan xilli walbama laga helayaa kawankan haa xilli walba laga helayaa macnaha meesha inta badan waxay furan tahay subaxii waana labada gelin ilaa habeenkii afar saac waa shaqeynaayo macnaha bulshadu inta isku socodkooda ay shaqeynayaan intaasoo dhan waa adeega waan bixinaa waa shaqeynanaa waa shaqeynaa aad waa maadsan mubaarak dhalinyaradu doorka marka la fiiriyo shaqa abuurka gobolka ee haddii lasoo kordhiyo xaruma ganacsi oo aan horey magaalada uga jirin dhalinyaradu faa-iida intee la-eg bay ka heli kartaa
dhalinyarada waxay ka heli kartaa faa-iidooyin tiro badan oo ah qofkii ee soo qaadaya xagga transportationka ee qofkii jarjarayay kii iibinayay kii keenayay kii xamaaliga ka ahaa kii soo saarayay intaba waxay ka helayaan shaqo abuur weliba xitaa annaga waxaan sameynaa badeecada hadda aan iibino waa midda longi lifeka aan lahayn oo dadka marka ay soo saaraan aysan u heli karin keedad aysan u heli karin marka ay soo saaraan wixii laga isticmaala moogiye inta kale ay ka halaawi jirtay annaga waxaan u sameynaa inay ooli karaan dhowr wiig ay ooli karaan in xarumihii ay kusoo saareen aan xarumo inta ka samaysano aan keed ku samaysano ay keedin karaan in kalluunka markii lasoo saaro waxay sameyn jireen dadka marka ay soo saaraan inta hadda la isticmaala moogiya inta kale badankooda way ka halaawi jirtay annaga xarumahoodii aan ugu tagnay waxaan u geysanay filinjeero inay meesha ku kaadiyaan kadibna waan soo daabulnaa waxaan keenaa xarumaheena xarumaheenana keed ayay noosii leeyihiin oo waqti alaala iyo waqtiga loo baahnaada noo gaarsiin kara taasoo noo fududeysa inay macaamiisheena heli karaan habeen iyo maalin badeecada iyo adeeg ay u baahan yihiin waa hal abuur ganacsi oo aan horey magaalada uga jirin kow tallaabadan ciddi idinku dhiirigelisay ay ahayd
tallaabadan horta dhiirigelinta waxaa noo keenay baahi ka jirta deegaanka inaan ka turjino aysan haysan dadkeena waxaa jira dad badan oo colestroolka dhiikarka waxyaabaha badan oo cudurada keena iyihiin waxyaabaha kiimikaalka ah ee dabadaha laga soo dhoofiya taasoo annaga noo saaciday inaan waxyaabihiinii organiga ahaa oo wadankeena kasoo baxayay oo caafimaadka ku jiray inaan bulshadii usoo saari karna in dadkii dabadaha ka yimaaday ay fahmi karaan tayada ay leedahay waxyaabaha organiga ah wadanka uu leeyahay oo resourciga wadanka uu kheyraadka uu ku leeyahay oo natural resourciga ilaahay uu siiyey inaan uga faa-ideyno bulshadeena iyadoo caafimaad qabta oo tayadeeda iyo laab lasoo mariyey oo lasoo tijaabiyey tayadooda caafimaadka fayadhoor loo sameeyey kawaanka nadaafadiisa iyo lagu dadaalay suuqa waa in ay ka heli karaan badeeca iyo adeeg taya wanaagsan leh si wanaagsan loogu adeego marka waxaana nagu dhiirigeliyey abshirdiine cawaale ganacsadaha gobolkan mudug ee kamida ganacsatada gobolka ee annagana dhiirigelinayana noqoto inaan ku dhiirano aan sii wadno ganacsigaas nooca cusub ah ee gobolka laga hirgeliyay aada maadsan tahay xuseen waxaad ii sheegteen inaad ku howlantihiin inaad xarumo kale ka hirgelisaan qeybo kamid a gobolada deegaanada dowlad goboleedka galmudug iyo gobolada kaleba arintaa intiinan ballaarinta bilaabin ma jirtaa qorshayaal kale oo aada isleedihiin xaruntan gaalkacyo way u baahan tahay in lagu soo kordhiyo ah
ha runtii hadda waa jiraan waxyaaba badan oo haddaan isleenahay adeeg badan oo haddataan macnaha bulshada ay u baahan tahay oo haddana aan ku taamba jirno inaan kusoo kordhino xaruntan laftigeeda oo adeegyada cunada ka mid ah oo hilhiilibyada qaar ka mid ah sida hilibka digaaga sida macnaha kalluunka oo aan samayn doono insha allah inaan bakage garayno oo aan maxaa isagoo xerxeran oo diyaarsan ha bakage garaysan caaniyo xoolaad oo isagana macnaha liter liter ama nus liter si oo diyaarsan oo macnaha si isagoo fresh oo markaas talaagadii ku jiro in qofka marka u baahdo ka adeegto ay nooc marka haddii u baahdo caanihii margato mar haddii u baahdo hilibkii qudaartii in adeega bulshada ha xaafad oo xaafad laga isticmaal lahaa inay complet meesha nagu noqdaan baan jecelnaha waan rajaynaha insha allah dhalinyaradu hawshan dhiirigelin bay u tahay ma jirtaa dad kale oo arrimihiinan hadda marka fiiriyey idiin arkay inay tahay howl muhiim ah oo kudayasho mudan ha waa dadku inta badan bulshada aada bay noo dhiirigelisay oo markii qof walba mashi kugu kastamar oo yimaadaa wuxuu yidhaha baahidan deegaanka waa ka dhanneed waa loo baahan yahay sii kordhiya qof tale nagu daro qof kaloo macnaha noo hambaliyayo intaba waa iskugu jiraan dadku aad bay noo dhiirigeliyaan bulshada mubaarak wax soo saarka halkan hadda aad ka heshaan suuqan maasha allah kawaanka hilibka kalluunka iyo hilibkii geelaba wax soo saarka idinka soo gala noloshiina ma ku filan yahay oo ma kaafin karaa aadoo weyn inaga iyo weliba shaqaalaheena wuxuu kaafin karaa waxyaabaha kasoo baxa suuqan oo weliba ay qanaaca tahay waana ku qanacsannahay habka aan u shaqeyno maasha allah market uu u shaqeeyo iyo mudug fishing and training company waxaana ka shaqeeya dad badan oo u dhow boqol iyo dhowr qofood kulligoodna waxay ka helaan waxyaabahooda daily consumptionka ah oo quudashadooda ah ayay ka helaan nolol maalmeedkooda oo dhammaystiran
ma markii ugu horreysay oo xarun ganacsi oo aada hirgelisaan gaalkacyo ka hirgelisaanba
xaruntan dini dini electric company ayaa jira iyadana xarumo kaleeta ayaa jira oo ka shaqeeya gobolka oo xagga korontada ee biyaha caafiga ee dhinaca wax soo saarka kaleeta barafka ee dhalinyaradeenna laakiin xaruntan ayaan hadda ku dhiirigelisanahay waan ka shaqeynaa laakiin hadda xaruntan laftigeeda waxaan u baahannahay inaan geersiino sideed iyo tobanka gobol oo soomaaliya inaan baahida jirta iyo wax soo saarkooda inaan uga faa'iideyna ayaan u baahannahay aduu ilaah yaraa
xuseen dadka ka shaqeynaya xarumaha waxay u baahan yihiin in ay helaan xirfado kor loogu qaadaya aqoontooda ma jiraan tababaro dhalinyarada ay hesho si hilibkii caafimaadkiisii iyo wixii oo diyaarsan dhammaan ay uga shaqeeyaan haa waa jiraayo tababaro hadda markaas oo macnaha muddo dheer soo socday ma jiraan laakiin tababar macnaha dhihi kartid waa tababar haddana oo qofkii u ah aqoon kordhis u ah baa jiro oo dadkii dhalinyarada waxay isku jiraan kuwa markaas hadda cusub oo hadda shaqadii kusoo biiray iyo rag macnaha markaas horjoogayaal u ahoo oo beys waa shaqadii markaas ama aqoonteedan hore u lahaa ka shaqayn jiray adeegyadan baa dhalinyaradaas waxay ka saacidaan cusub si shaqada macnaha ula qabsadaan ama ay shaqada u wadi lahaayeen bay tababaro gaaban bay siiyaan markay shaqada ku jiraan iyo markay ka baxsan yihiinba ayaa macnaha dhacdo marka tababaro laakiin dhaadheer ma jirin saas macnaha hadda nidaamkaas ay ku tababartaan si ay shaqadooda u gutaan
maadaama lagu guda jiro bishii barakeysneed ee ramadaanka gabagabadana lasii maraayo maxaad hadda isleedihiin waa muhiim bulshada gobolka oo ay u baahan tahay oo aad kusoo kordhinaysaan xaruntiina
xarunteen hadduu ilaa yirahdo waxaan kusoo kordhin doonaa in marka la gaaro bacduliid hadduu ilaa yirahdo ramadaanka u dhammaado in ay heli karaan badeecada aan iibino iyadoo bisil haddana ay uga faaideysan karaan bulshada waan sameyn doonaa restaurant cajiiba oo la yirahda iyadana sidoo kaleeto maasha allah restaurant oo iyadana ay ka heli karaan waxyaabaha food staffka oo kala duwan oo inta aan iibino ayagoo bisil haddana ay heli karaan ugu dambeyntii maxaad dhalinyarada gobolka ugu baaqi lahaydeen adinkuu wada jira labadiinaba
waxaan ugu baaqi lahayn dhalinyaradu macnaha in qof walbo fikirkiisa iyo horta maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo semberi qofka haddii maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo result waxa usoo baxayo wax unbaa usoo baxaya markaa natiijo leh qofka laakiin hadduu maskaxdiisa uusan isticmaalin uusan macnaha markaas isticmaal ama ka shaqaysiinin qofka waxa laga yaabaa inuusan wax natiijaa gaarin laakiin hadduu qofka magaalada markuu indhindheeyo dadku dhalinyarada inta badan waxay hadda u badan yihiin dad wax bartay ama dad waxbarasho ku jiro marka waxaan macnaha u baaqi lahaa in qof walba maskaxdiisa ka shaqaysiiyo oo magaalada ama geesihiisa indhandheeyo baahida uu qaban karo ma ahan matalan keliya inaa wax weyn aad maxaa gacanta ku haysid si aad dhaqaaq u bilowdid at least waxaa ka bilaabi kartaa meel yaroo fudud baa ka bilaabi kartaa si macnaha hadhow aad noloshaada ama u kaafisid ama ehelkaaga ama dadkaagii aad waxbuu qabatid marka waxawaye at least waa in aad maskaxdaada at least mar walbo maxaa qabataa haddii ay kugu burgaansan tahay iyo se xaggee wax ka soo saartaa oo aad ku fikiraysid waa guul baa gaaraysa insha allah marka dambe
aniga waxaan ku dari lahaa fikirkaas ah in dhalinyarada ay sameeyaan hal abuurka dad badan ayaa jira creativity oo hal abuur leh oo entrepreneurship ah oo dhalinyaro ah oo wax soo saari kara marka dad badan ayaa jira oo lacagtii iyo haysta resourcigii ku filnaa wax soo saarkaas haysto laakiin aanan awoodin in ay sameeyaan hal abuurnimadaas marka dhalinyarada hal abuur kale waxaan u sheegayaa inay ku dhiiradaan ayna furtaan xarumo ganacsi oo yaryar inta ay tahriib iyo geli lahaayeen dhibaatooyin iyo madax furasho laga qaadan lahaa inay wadankooda wixii madax furashada looga qaadan lahaa inay wadankooda ku maalgashtaan ay samaystaan business yaryar oo sidaan oo kaleeta ah wax soo saarna wadanka u leh hadduu ilaa yirahdo aada baa umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xuseen cali salaad iyo mubaaraga cilmi diini waxa ay marti ugu ahaayeen barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o e da anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale ku kulmi doonno dhagaystayaasheenna waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisa
waayahay haddaanu halkaa ku dhaafno barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo nooga imaanayay gaalkacyo inoo soo diyaariyey cabdiwaaxid dhegeystayaal weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o a waxaad haata kusoo dhawaataan nuur xasan nuur iyo xubintii ciyaaraha mahadsanid jaamac dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo haddii aan ku horeyno waxaa xalay dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah xulalka ka qaybgalaya qaar ka mid ah xulalka ka qaybgalaya ciyaaraha adduunka ayaana ku lug lahaa ciyaarahaasi xulalkaas waxaa ka mid ahaa ingiriiska iyo nigeria oo xalay isku arkay garoonka wembley ee magaalada london xulka ingiriiska ayaana laba gool iyo gool ay guushii ku raacday waxaa goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahanada kahil iyo kayn halka goolka nigeria uu u saxiixay ciyaaryahan alex iwobi jarmalka oo ah xulka difaacanaya koobka adduunka ciyaar- ayaa ciyaar saaxiibtinimo uu xalay la dheelay dalka ay dariska yihiin ee austriya waxaa looga badiyey jarmalka laba gool iyo gool goolka waxaa la hormaray jarmalka oo uu xalay u soo saftay kabtankooda goolhaya noa oo garoommada dhaawac uga maqnaa tan iyo bishii sebtembar ee sanadkii hore waxaana goolkaasi ay ku hormareen u dhaliyay ciyaaryahan mascuud osil balse austriya ayaa ka daba tagtay oo israacisay laba gool oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada hintrega iyo alessandro shof waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay austriya ka badiyaan jarmalka muddo laba iyo soddon sano ah ciyaarihii kale xalay dhacayna tailan waxaa laba gool iyo eber ku garaacday shiinaha zambiya iyo namibiya waxay isku mar waayeen barbardhac goola la-aan ah new zealand waxaa laba gool iyo gool uga badiyey xulka kenya latviya wuxuu hal gool iyo eber diray estonia switzerland waxay ku khasaartay hal gool iyo eber lesotho sweden iyo denmarkna barbardhac gool la-aan ah ayay kala qaybsadeen montenegro ayaa laba gool iyo gool waxaa kaga badisay slovenia bortuqiiska iyo beljimkana waxa ay barbardhac goola la-aan ah ay isku mari waayeen ireland ayaa laba gool iyo gool dirtay xulka maraykanka norweyna saddex gool iyo laba gool ayuu uga utroonaaday iceland mexico ayaa hal gool iyo eber ku garaacday scotland halka el salvador ay hal gool iyo eber dirtay honduras ugu dambeyntiina tababaraha xulka qaranka tunisiya nabiil macluul oo ka mid ah tababarayaasha xulalka afrika ee matalaya koobka adduunka sanadkan ayaa soo saaray liiska saddex iyo labaatanka ciyaartooy ee kama dambaysta ah ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda lester ee dalka ingiriiska yohan bin calwan ayaa ka mid ah ciyaartooyda aanan khibradda lahayn ee sida lamafilaanka lama filaanka ah isaga dhex arkay liiska xulka qaranka waxaa kaloo ka mid ah ciyaaryahankii hore ee ciyaartooyda dhallinyarada xulka faransiiska sayfudiin khoy iyo ciyaartooyda kale ah ilyas shakiri iyo mucas xasan laakiin waxaa laga reebay xulka ciyaartooy caan ahaa oo qaarkoodna dhaawac dartii uga haray waxaa ka mid ah maxamed larbi iyo kariim laribi axmed akiji iyo ciyaaryahanka ka ciyaara dalka scotland ee bilaal muxsin ciyaaryahanada kale ee xulka qaranka laga reebay waxaa ka mid ah mucas bin shariif iyo khaliil shamaam xulka qaranka tunisiya ayaase waxaa ku jira ciyaartooy caan ah oo ay ka mid yihiin wahbi khasri maxamed amiin bin camar iyo cali macluul dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
waayahay dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyeen helana socodsiinayay nuur xasan nuur haatana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka ugu dooroona waxaa inoo haya caashe ibraahin aadan
mahadsanid jaamac xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mats ayaa sheegay in cunqabataynta caalamiga ah ay saaran kuuriyada waqooyi la qaadi doono oo keliya marka xukuumadda pyongyang ay qaado tallaabooyinna la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijkeeda nukliyeerka waannu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee ku wajahan kuuriyada waqooyi ayuu mats sheegay isagoo xaddana maanta ah soo gabagabeynayay booqasho uu ku tegay singabuur mats ayaa isagoo ka dhinac hadlayay ragga ay isku darajada yihiin ee kuuriyada koofureed iyo jabaan waxa uu isku dayey inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada socda ee u dhexeeya maraykanka iyo kuuriyada waqooyi aad iyo aad ayaad mahadsantaha caashe ibraahin aadan dhegeystayaal haatana waxaad kusoo dhawaataan xubin ka mid ah heesihii khasiidooyinka ramadaanka
Ramadan
qasiidada soomar ramadaanka waxaa u dambaysay idaacaddeena duhurnimo ee wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen caashir ibraahim aadan anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo kulantadeena dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
ninka tegi weydo soddonka dhamm